bal hadda soomaalidii iyo taariikhihii gobonimo doonka iyo waxaas intaa aynu ku dhaafno haddana waxaan inin doobayaa taariikh ahaan soomaaliya burburkeedii kolkii laga shaqeeyey ee abwaaniintu qabiil iskaga hor timid siiba nimanka saaq la yidhaah iyo niman majeerteen iyo maruuryoodaya aada maqlaysaan saaq gaariya uu bilaabay deelley uu yidhi digda deelka maasada isku duubni wadareed ha ka dida shan xuubluhu dee shan xublaha waa la iska garanayaa shanta ilmo daaroodu sheegayey ha ka dida shan xubluhu arrin waa la diga rogay buu yidhi cirka haada duushaa ka duuduubta samadii waxa helay dayaaradoo daji baalashii tili buu yidhi waxaan uga dan leeyahay kuwa daafka fidiniya dablayaasha dhimanow digtoonaada way kane marku gaariga saa yidhi calibafas baa gabaya bilaabay waxaa lagu kala radayay dadka soomaaliyeed calibafas wuxuu ka bilaabay dowladnimada inay keeneen isaaq oo keliyeetii wuxuu ka bilaabay oo calibafas yidhi abidkoodba way isdili jireen diriya daaroode iyo doorkii daafici jiray yaa jabay dalkii siiye duqunkii ogaadeen ahaa darajo kaa roonay iyagaa dalkoodii ka yimid duulka soo qaxaye daacuunku ay beerayaan kama dawootaane daloodhihiiy was daba socda daamin dhagaxdii magaaladu hadday darugta waa ders xaloolaadeen dagoodiye raxaweynna waa laygu soo daray hablihii duluqa reesheekhaa waa la doorsaday danaakili hadday jecel yihiin ha danaakili hablihii duluqa reesheekhaa waa la doorsaday dadabteedii waa kaa ku jira doomka raxa doomka raxaweyne ardanqadoo ka garca meelunbaa darab darab ciyaartaane duqdu waa shan madaxley waa shanta ilma daarood haddaad dili karaysaane abeeskii dushu saaran yahay daalinka ahaaye daayeerku laamaha gurigoo daadsay medhih iyo danqadoo ka kaca meeshan unbaa dalab ciyaartaane buu yidhi cali bonfas dowladnimadii aan keenay baa laygu dilayaaye buu yidhi oo taasaan ka raaraacay waxaan ugu jawaabay la odhahayay gabay la yidhaahdo durdur yaan ugu jawaabay dowladnimada inayna keenin oo aad ogtihiin dowladdu say ku timid soomaaliyeed rag soomaaliyeed inuu ahaa ragga keenay ay iyagu isa siiyeen in iyagu geligood keeneen weligoodba iyagu hadda inay waxaa kala raadiyaan mooya annagu kuma anaanay dowladnimada soomaaliya ururiyaan saas darteed anigoon u jeedin inaan maqa qabiil ahaan aan ka gabiyo haddana taariikh ahaan baan ugu jawaabay anigu waan u jawaabay ma ana bilaabin nin baa bilaabay rag baa bilaabay waanu ka jawaabaynay anigi iyo makayti iyo fidin iyo waanu wada jabnaa rag badan baa isu jawaabay gabaygii durdur loo hayana waa kan hoyaalaayey hoyaalaayey hoyaalaayey hoye hoyaalaayey hoyaalaayey hoyaalaayey hoye hubaalaayey hubaalaayey hubaalaayey hobe hubaalaayey hubaalaayey hubaalaayey hobe madugowda taariikhdiyo waa duruus qurani dawgeeda kama leexato dirata weyani diiwaanada lagu qoro waa wax daabacani dembi lagama sheegay runtaa lagu daarugay hataad wantafiri a tidha way ku dabartay sida doxorka idoor anuun dalabu yelaynin derbi laalaba fule anuu marin dariiqiisa sida danabka wau dhici jiray adira daareego duruufihii la soo maray haddaan duluc ka faaludu duulaamadeenii badnaa i istaaba joogay meeshiiyo darwiishiiyo guray danabyaadileego iyo dowladnimo raadintii lagu dadaalayey gobanimo daraaddeed wixii geesi lagu dugay wixii doobla gowracay barbaar loogu dirikeeyey dumar iyo carruur iyo wixii odaya loo duuxay soomaali wixii loo deldelay doonistii caalanka dayaaraadaha reer yurub wixiina lagu soo daayey dushaa sare waxay nagaga timid beeladii duulaysay madfac diriigleglayn iyo garnayl aduntuma moodeed darandori wuxuu noogu riday dircaddo faranji dambaskaa wixii lagaga dhigay dad iyo maalkeenna waxay beeldaraayaysa subax dumiisayay leeftay dabaabaad wixii nalagu galay daakirkii iyo waaga dafre celinta kaaraha wixii nala dabaarsiiyey dirir hore doraata iyo shalay doorka aan joogno io door dagaalalama gelin dab iyo baaruude dufan jeceshu watay kufriga deris ahaayeni daba dhilibka nimankii ahaayen duban hayey nimankii iblis duufsaday doofin laga raacay markiiay banoo deeqaayeen dowladnima gaadhnay deegaanta noo curatay way uga daraysaay maantana waxay doonayaan duudhaan malibeeye duubkaa ku jira caanahay taadiray qubiye haddaan sida dameeraha la xidhin dabara loo yeerin oo laysku sii daaya way kaa derdeerayaani dushay kaaga baxayaan inaad dacayda mooyaani haddii aadan daqlaha waran ka gelin kama degayaani dulli iyo xumaan waxaan ahayn kuma dawoobaani annaga iska daynaye intaa wayna duurayaani dadaan ilaa sinayn baanaan rabin inaan la doodaay dibnahayga uma quuri jirin daalid iyo tuuge isirleefyadii baa kibrayo diiday nabadiye dacuuradan korin jiray tartaar weliine wuxuu tabaa ayuu nagu hayaa waa dubuurnimaaye kor hadduu ka duuday maamulkaan ugu danaynhayey kuraantay dushaydii badnayd daawa dheelin weydey dadaalkiiyo wanaaggii haddii dacaati loo qaatay tabcigiisa ruuxaana qaanuma durfurayey maantana tabkay hurinayaan dogob iyo mansaaru hadalkaba ha kala daysatee dalow iyo maanjeexu kolka maan haddaa qeesuntee dacarta leesiiyo tantaansigooda bataye maanu kala duufno daarood ismaaciil intaantaanu heshiisiiyo walaalaha isdilay iyo tolkay daynta kala siiyo takanooyinka kala dhexyaal cudurka daawaysto markii lagu damaashaada nabad u isdarajeeyo anigu dawlad baan ahay maan yeela sidan duuro idoorka doobdhabi birbira maan duljira jiro waxaan dirashadayda ogolayn maan duldhiga xooga dunta habar magaadiya xabuushkii duriya sheegan sidii dara baruureed isaaqdanka maan geliyo degaalada hargaysiya burcada maan u wada diido mandabada quulkana macroondidiiyo uun dhufro tufulkiya harkii ay dhigteen maan dusha u saaro dekedaha wixii igu jira amase maadowlo dayaaradii iyo baabuurtu way daldalayaani markay dirawaninta wadaada la kici weydo dameeriyo kulaano ku raro waan istaaficiyey dooxaadhan aan rabin inuu dib u shaqeeya ee dad xamaalo meel laga helaba maanka dabargooyo kol haddayna doofaranji wada dacal kaga raacaynin dabaal kaga baxa iyo badweyn damu ka siisaaba dalka joogi maayaani seekh maanta daabadeedi meeshuu ka soo degay mar hore maan diib ugu laabo dirqumaan ku wada kii hadhow diidaha amarkayga dinahada libaaxaba dhurwa uu ka diidayay duraa kala ma soo gala halkii ardan giigsaday daryaankiisa feedhaha ka bixi laysku dayi waaye tacaalada waxay uga maraan waa dilaanimaye anna waxaa dareeriga galaan dowka laaliyaye tanabkayga meeshaan ku riida waa duuqayn jiray malaha doobirsamaydaydana doqoni moodeene deganaanshahaygii la ee daacadaan ahay lagu tagay demani layga moodeeqsinimadiye kor haddaan digtoonaade waa kama dambaystiye mafacaan dadaabada ayaan soo diyaarsaday degdegan horreeda waa midkeedelayay idoore hadduu diiday daayeerkan xumaynaabaad inuu daaqo duqdu uu yidhi shan madaxlayda kaa igu duurxulayey dembiguu ka galay maanka guudo dawgal baa waday shaxduu degay dushaba maanka xidhoon deelabirmaan qaado dad ban aan la garanaynin iyo duuban lebi saaro hadday dabinka ii soo galeen maanta laaca weeshko afartaa dawaa lagu gartiyo daramarmuu yidhi ma durduray sidii daadka oo ila ka soo daacay madiinaashay sidii arwax dilay daakirkiiyo waagaa madiinaashay sidii arwax dilay daakirkiiyo waagaa madaaniisha sidii sheekh cilmiga dinka dhiganaya dayaaxiyo daruuraha cirkiiyo samada mawduushay dawanada malunay waarigii daaye waayadane derki loo yaqiin baana aye daraja mau yeele dirkii loo yiqiin baan ahay diraja mau yidhi iyadoo aan dir qaaf lahayn ma idin deeqsiiyey derdero ka goodubtaasi waa dawliskii horaae aba iyaadaan lasoo duubiya dunida lu faafin ee wiiltabaayi dirsheedaa la oodhan waayey qabiil dumista daarood colkii deminta loo rugi tuqaacaystishiya siyaad waanu diridoodaa tacaruurka jiiftiya sunta daaha laga qaaday qayladanta luumaysa iyo guuxa dami waayey nifradihii docdaa kama haldeen waa diciifnimaayey waa dawtarnimadii isaaq duulka waalaaniyey warwaadow tarnimadii saaqduulka waaraaniye koradayna gaalterin u dhigay lana dikaynaynin untaashka lala seexanayn wasteberiyaani ituurdudmadu waa waxay diiru lahaayeni tabcigooda weeyaan inay kula dagaalaani kortii daroogi iyo khamriga taanka laga bulsho ee laga dibiiro jacda xuma kama dakoodani takanooyinkii laga tegay dib u xusuustaani taa waxaa daliil u ah haddaan idin dareensiiyo dalka maqan dadkeenna jahaadka u dareenayaa docwareema duubiga halkeni darabyadeniye way daba maraan maalintii fooda la istaarayay tacal qura ma raacaane waa laba dubliyaani ta waxaa ka daran oo ka daran oo kasii daranba ta waxaa ka daran oo ka daran oo kasii daranba dagaagiyo quxuutiga xiryaha dibadda loo ooday darbaalada maxay uga xadeen lagu dugsinaaye dirkooyin uu xabashi bay duri wadaagaani waa niman dariiqada aliyo diinta caasiyay duntii mililikiyo waxay sitaan duubkii loo xidhay dunjigoodu waa niman yuhuud nooga soo degayay dadka waxay u ceebaynayaan waa dangooniya ay haw taganeen soomaaliyay waan idin digaaye dardarooka guudib taasi waa dawliskii horey caliyow durbaankaa duntiyo daramarkaad heestay waa damac gumaysugu watou ku soo diray waxaa dowladda nuuca ibaan daaqadka arkay dooxaa hargayse bannaan labada taamoodba yaa layla soo degintu waa xaala daba dhiri dusha kaama saarayn dindhirdaradu galay ma reexaan wuxuu kaa dugsiin waa dabaylahay dagoodii iyo raxan weyn hablaha diida tidhi maanta iyagoo la daadihinhayoo timaha sidaayey doraa taabad kaga iibsateen doobka caanaahi tartarahan cusubii waa inaad daysay gajaday kaa derajaroon ereyga daajin xool ahay hadday maanta kula soo darseen digada aad joogto oo laysku daray guurku waa nimiya dookhiye tanaakili hadday jecel yihiin dumarka reerkeenna ha u deedeen waa kaad wax dayatahaba weydeene hadda firin hawiye oo ha odhan dabata weeyaane inuu deerka kugu meersan yahay geli dubaaqaaga nimankan daraadood ku heelay deeqda iyo khayrka ee sidaa dallaalin u harsado daafaciiyo xooga reerowga lagu diirsadiyo awliyada duusha hadda caadadeen culima waa laga ducaystaa dadka yaal degmada boorame dila ka baaleeya dushaaharawo diilaha camuudo xaggada biirse deriskiyo walaalaha is jecel haw tartaar weline waxba haygo direen waxaanu nahay hulaya diirkeede daarood ismaaciil awaydin daryeelaani dusha sare dudada beesha iyo daakhil iyo khaaraj iyagaa dirayska u xidho dunta ku wada ee adna diraa shadooda oo golow doobi baa tahaye daaf iyo adaahad iyo jeerkic iyo duufaani duryo dheer madfaca saaran iyo diiratada ruurka durujaaga kuubiyo axmaarkaanu diriraynay ilinka u dusaayo halkii tagaan ogaysiinay waa kiina ducaali iyo ragli daadahan jiraye dibitaatiyaashiinii hore dira sirteeniye diltelaad khaliif wuxuu u galay adi daraadaye danta guudma eegtaan haddaad dollar aragtaani dabadhii ka qaadiya suni iyo weliib ataacuni ubadkiina kii dooxibaadee walaal orani duliyahow dilaaliya u guri dunida karebya dalka noo gabaxa waxaa tihiin duul habaar qabaa balaanta gabaydii la odhan jiray turtur